habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa talaado saddexda bisha disembar sannadka labada kun iyo afariyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dotcom saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegeystayaalaad idaacadeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaybta labaad ee warbixin gaar ah oo aynu ku eegayno tahriibta oo dib ugu soo cusboonaatay soomaaliya heerka taariikhda ee puntland waxa uu marayaa heer aada u sarraysa tanise waxa ay dheer tahay tii laba kun iyo sideedii iminka waxaa tahriibaya dad shaqayn jiray dad ganacsi ku jiray ama meelo kale ka hayay boosas muhiima qofka hadduu rabo inuu cararo cidima celin karto laakiin anigu waa qabaa in daraasad laga sameeyo aqoon-yahanka baarlamaanka dowladda ganacsatada in laysaga yimaado la isweydiiyo
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wafdi ka socda maraykanka oo maanta tegay magaalada hargeysa kulana kulmay madaxweynaha dooran ciro iyo sidoo kale biix muuse biixi si kala gooni gooni ah barnaamijkii umuuraha maraykanka xubayntii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka israa'iil ayaa talaadada maanta ku hanjabtay inay dib u sii wadi doonto dagaalka lubnaan haddii uu burburo heshiiska xabajoojinta ah ee kula jirto xisbullah waxayna sheegtay in markan ay weeraradeeda sii qoto dheerayn doonto oo ay beegsan doonto dowladda lubnaan lafteeda kadib maalintii ugu dhimashada badnayd tan iyo toddobaadkii hore oo laysku raacay xabajoojinta hanjabaadii ugu adkay tan iyo markii xabajoojinta lagu heshiiyey in lagu soo afjaro afar iyo toban bilood oo dagaal ay kula jirtay xisbullah israa'iil ayaa sheegtay in lubnaan ay dusha u ridan doonto mas-uuliyadda ku guuldaraysashada inay hubka ka dhigto maleeshiyaadka jibiya heshiiska xabajoojinta ah wasiirka difaaca ee israa'iil ayaa sheegay in haddii israa'iil ay dib ugu laabato dagaalka aysan dhaafi doonin xarumaha dowladda lubnaan haddii ilaa hadda aan kala socnay dowladda lubnaan iyo xisbullah sidaasi ma sii ahaan doonto ayuu yidhi mar uu booqday xuduudda inkastoo toddobaadkii hore xabajoojin la gaaray haddana ciidamada israa'iil ayaa sii waday duqaymaha ay ka geysanayaan koonfurta lubnaan oo ay ku sheegeen in dagaalyahanada xisbullah ay iska dhigatirayaan heshiiska ay ku joojinayeen weerarada iyo inay ka baxaan goobaha ka fog webiga litani oo qiyaastii soddon kilomitir u jira xuduudda isniintii xisbullah ayaa duqaysay goob ay ku sugnaayeen ciidamada israa'iil halka mas-uuliyiinta lubnaanna ay sheegeen in ugu yaraan labayo toban qof ay ku dhinteen duqaymo ay israa'iil ka geysatay gudaha lubnaan mucaaradka ay hogaamiyaan islaamiyiinta ee dagaalka kula jira ciidamada dowladda ayaa talaadadii ku sii siqaya magaalada xama ee bartamaha suuriya sida ay sheegtay koox kormeerta dagaalka kooxda hay-ad taxriir ashaam iyo xulafadeeda oo ayaa ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ee ciidamada ay kula galeen aaggaasi tan iyo markii ay weeraradu bilowdeen toddobaadkii tegey sida ay sheegtay kooxda kormeeraysa xuquuqda aadanaha ee suuriya tan iyo markii uu duulaanku bilowday toddobaadkii hore waxay qabsadeen ama ka qabsadeen dowladda suuriya dhul ballaaran oo ay ku jirto magaalada labaad ee xalab isku dhacyo ayaa ka dhacay baadiyaha waqooyiga ee xama halkaasi oo kooxaha mucaaradka ay u suurto gashay inay qabsadaan magaalooyinka iyo xaafado dhowra saacadihii lasoo dhaafay ayuu ayay tiri warbaahintaasi ama xaruntaasi ciidamada cirka ee suuriya iyo kuwa ruushka ayaa tobanaan duqeymo ah qaaday ruushka ayaa markii ugu horreysay toos u farageliyay dagaalka suuriya labadii kun iyo shan iyo tobankii isagoo duqeymo ka geysanayay goobaha ay gacanta ku hayaan mucaaradka waxaana uu ballan qaaday inuu sii wadi doono taageerada uu siiyo madaxweyne bashar al asad tan iyo markii uu bilowday dagaalkaasi sacuudi carabiya ayaa dishay in ka badan saddex boqol oo qof sanadkan labada kun iyo afar labaatanka sida laga soo xigtay wakaaladda wararka a f p kadib markii afar daldalaad lagu dhawaaqay talaadada maanta ah waxaana wadarta guud ee boqortooyadu ay dishay ay ka dhigaysaa tiradii ugu badnayd sanad gudihiis ee xukunadaasi lagu fuliyo xukunada dilka ah ayaa lagu fuliyey saddex qof oo lagu helay inay daroogada tahriibinayeen iyo mid kale oo dil geystay siday ku warantay wakaalada wararka rasmiga ee sacuudiga oo soo xiganaysa wasaaradda arrimaha gudaha waxaay tirada guud ee dilalka sanadkan ka dhigaysaa saddex boqol iyo saddex qof sida lagu sheegay tirakoob ku salaysan warbixinada warbaahinta dowladda boqortooyada khaliijka ku taalla ayaa soo saartay ciqaabta dilka laba boqol oo jeer dhammaadkii sebtembar marka loo eego isla tirada waa isla tirinta xogta rasmiga ah taasi oo muujinaysa heerarka dilka ee deg dega ah toddobaadyadii lasoo dhaafay warkii dunidana dhegeystayaal waa anaga inta halkaa dhegeystayaal wararkaasi iyo warbixinadaas aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale aan ku bilownaya madaxweynaha la doortay ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo madaxweynaha kursiga kasii degaya muuse biixi cabdi ayaa maanta si kala gooni ah waxay ula kulmeen wafdi ballaaran oo ka socda dowladda maraykanka oo uu hogaaminayo safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya ambasador richard riley ambasador riley ayaa waxaa booqashadiisa hargeysa ku wehlinayay taliyaha howlgallada taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda africa major general brian cashman mas-uuliyiin kale iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan maraykanka warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle kulankan xarunta madaxtooyada somalilan ku dhex maray wafdiga ballaadhan ee ka socda waddanka maraykanka iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaa ugu horreey in warmurtiyeed laga soo saaray madaxtooyada somalilan lagu sheegay in madaxweynaha somalilan uu xubnaha wafdiga ee dowladda maraykanka uga mahadnaqay iskaashiga iyo xidhiirka wada shaqayneed ee amniga geeska afrika iyo dhinaca milatariga ee labada dhinac ee somalilan iyo maraykanka sidoo kale madaxweynuhu waxa uu xusay in booqashada wafdigani ay xoojinayso xidhiirka mustaqbal ee labada dhinac dhinaca wafdiguna waxa ay si wada jira u soo dhoweeyeen baa layidhi hadalka madaxweynaha iyadoo safiirka maraykanka ambasador richard iyo major general brian cashman uu iyaguna sheegeen sida warmurtiyeedka lagu sheegay in dhinacooda ay diyaar u yihiin iskaashiga dhinacyada amniga geeska afrika sidoo kalena waxa ay madaxweynaha somalilan ku bogaadiyeen doorka uu ka qaatay horumarka dalka arrimaha dimuqraadiyadda doorashooyinka isku sidkan adkaynta xidhiirka labada dhinac ka dhexeeya iyo biseelka siyaasadeed ee ka hanan qaaday somalilan oo weli aan ka mid noqon baa layidhi beesha caalamka hase yeeshee buuxisay dhammaanba shuruudihii looga baahnaa iyagoo si gaarana u bogaadiyey baa layidhi madaxweynaha somalilan aqbalaadda natiijadii guddida doorashooyinka somalilan ay ku dhawaaqeen kulanka waxaa madaxweynaha ku wehelinayay sida warmurtiyeedka ka soo baxay madaxtooyada somalilan lagu sheegay wasiirka arrimaha dibadda somalilan iyo iskaashiga caalamiga ah dhaktar ciise kayd maxamuud arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed taliyaasha ciidamada militariga sirdoonka nuux ismaaciil taani iyo mustafa maxamed xasan bacluul iyo la taliyaha arrimaha sharciga ee madaxweynaha somalilan marwa amaal cabdilaahi cawil geesta wafdiga dalka maraykanka ka socda waxaa ku wehelinayey baa layidhi safiirka iyo taliyaha mas-uuliyiin iyo saraakiil sarsare oo ka mid a dowladda maraykanka iyo ciidamada militariga maraykanka ee qaaradda afrika ka tirsan sida lagu sheegay war-saxaafadeedka geesta kale wafdiga ka socda dalka maraykanka ee maanta socdaalka ku yimid magaalada hargeysa waxaay kulan gaara la yeesheen madaxweynaha la doortay ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi abdiraxmaan ciro intaasi kadib labada dhinac ayaa si faahfaahsan uga wada hadlay xidhiirka qotada dheer ee ka dhexeeya somalilan iyo maraykanka iyo sidii loo sii adkayn lahaa madaxweynaha la doortay ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaa qoraalkan lagu sheegay in dowladda maraykanka uu caddeeyey inuu diyaar u yahay sidii uu xidhiirkaasi u sii xoojin lahaa danjiraha maraykanka waxaa kulanka ku wehelinayey saraakiil sarsare oo ka mid a ciidamada militariga maraykanka ee qaaradda afrika haddaba wefdigan iyo imaanshaha somalilan muxuu uga dhigan yahay dadka somalilan waa kan aqoon-yahan maxamed muuse faarax oo ka faallooda arrimaha geeska khayr si wanaagsan haddii aynu khayra ku duulno doorashadii u dambeysay iyo maraykanka oo ah dalka ugu weyn ee dimuqraadiya adduun ka jira waxaynu filan karnaa ayaamaha soo socda ama bilaha soo socda ama sanadada lagu soo fool leh somalilan inay saaxadda adduunka dimuqraadiga ay ka ciyaarto rool aada muhiim ah markaa waa mid la filan karo wafdiyo badan oo kulanka ballaaranna aynu sugi karno maraykan ahaanna intii u dambeysay ilaa intii sharcigii maraykanka iyo somalilan iskaashiga ahaa la ansixiyey waxaad arkaysa in wada shaqaynta somalilan iyo maraykanku ay tahay mid sare u socota waxyaaba badan oo la hadal hayaana ay jiraan se waxaanu rajeynaynaa un inaynu sugno mustaqbalka iyo waxa ka soo bixi doona tanuse waxaanu oran karnaa waa marihii koowaad inaynu ka dhaxalnay doorashadii dimuqraadiga ahayd ee balaa turxaanta ahayd ee sida quruxda badan somalilan uga qabsoontay ugu dambayn arrimaha la sheegay in laysla soo qaaday waxaa ka mid ah somalilan waxay ku bogaadiyeen sida warxaafadeedka madaxtooye ka soo baxay lagu sheegay arrinta doorashooyinka iyo hanaanka dimuqraadiga ee somalilan ay ku tilmaameen inuu yahay qaangaar ama mid bislaaday iyo dhinaca kale amniga gobolka geeska maxaa halkaa kaaga baxay labada waqdan waxa weeye laba ay somalilan door aada u muhiima ka ciyaarto haddii ay noqoto geeska afrika iyo afrika guud ahaanba taamaankana in badan lagu soo majiiranayey maantana dimuqraadiyadda afrika ay tahay mid yadu calanka u sida marka waxaan filaya inay halkaasun kasii socon doonto wax cusub aan ahayn in lagu bogaadiyo somalilan wixii quruxda badnaa ee ka dhacay toddobaadadii u dambeeyey khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
dowladda indonesiya oo doonaysa inay maalgelin caalamiya u hesho waa farsamaynta macdanta uu dalkaasi qaniga ku yahay islamarkaasina doonaysa inay soo saarto bateriyada ay isticmaalaan baabuurta korontada ku shaqeeya ayaa heshiis iskaashiga dhaqaalaha ah iyo maalgashigaba la saxiixatay dalka kanada saare ciidla nuur ayaa noo heysa warbixin arrintan ka qortay v o a wadamada indoneesiya iyo kanada waxay isniintii shalay kala saxeexdeen heshiis hordhac ah oo dhigaya dhinaca iskaashiga dhaqaalaha kaasoo ujeedadiisu tahay in lagu xoojiyo xidhiidhka dhaqaale ee u dhexeeya labadaasi dal ee ku wada jira wadamada labaatanka ah ee xagga dhaqaalaha hore uga maray is-afgaradka heshiiskani waxa uu kusoo beegmay saddex sano kadib markii ay bilaabeen wadahadallada amaba wadaxaajoodyada heshiiskani ku qotomo waxaanu dhaqangalka heshiiskani si rasmiya u hirgelayaa sanadka labada kun iyo lix iyo labaatanka sida uu dhigayo qodobada heshiiska ay magaalada jakarta ku wada saxeexdeen wasiirada ganacsiga ee labada dal wasiirka ganacsiga ee dalka indoneesiya buudi santoso ayaa sheegay in indoneesiya ay qadarinayso taageerada iyo maalgashiga dalka kanada ee qorshahooda ah inay mudnaanta koowaad siiyaan qeybta macdanta muhiimka ah taasi oo kaalin weyn ka qaadanaysa kobaca dhaqaalaha joogtada ah ee dalkaasi wasiirka ganacsiga ee dalka indoneesiya oo shir jaraa'id qabtay ayaa warbaahinta u sheegay inay labada dal si wada jira u horumarinayaan macdanaha dalkaasi hodanka ku yahay si ay indoneesiya u gaadho yoolkeeda dhaqaale ee sanadka labada kun iyo lixdanka iyada oo labada wadanba ay si siman uga faa'iideysanayaan heshiiskaasi macdanta iyo tamarta cagaaran indoneesiya waxay leedahay mid ka mida kaydka qaniga ah ee u badan macdanaha ay ka mid yihiin tin cober boxide iyo kuwo kale waana isha ugu weyn ee macdanta naykalka ee adduunyada indoneesiya waxay muddo raadinaysay inay faa'iido badan ka soo saarto macdanta dalkeedaasi si maalgashi loogu sameeyo farsamaynta macdanta iyo samaynta baytariyada ay isticmaalaan baabuurta korontada ku shaqaysa dalka maraykanka ayaa bishii julaay sheegay in indoneesiya ay isku soo dhowaadeen aragtida ku aadan ku biirista heshiiska iskaashiga maalgashiga macdanta ee caalamiga ah kaasi oo looga gol leeyahay in lagu dardargeliyo horumarinta kaydka macdanta muhiimkaa indoneesiya ayaa sidoo kale heshiis la gashay bishii sebtembar dalka britain si ay iskaga kaashadaan maalgelinta macdanaha muhiimka ah ee aadka loogu baahan yahay ee dalkaasina qaniga ku yahay
mahadsanid saare ciidla nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan fiidmo wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan oganaan shan iyo labaatan qof oo soomaali ah ayaa dhowaan ku dhintay kadib markii laba duun oo sida tahriibayaal ay ku qallibmeen xeebaha dalka madagaskar bishii lasoo dhaafay dhacdadaasi ayaa iftiimisay in tahriibta dhallinyarada iyo halistii badaha ay dib usoo cusboonaatay kusoo dhawaada qeybta labaad ee barnaamijka gaaraha oo aynu ku eegayno arrimaha tahriibta waxaana magaalada boosaaso noogu soo diyaarisay faadumo yaasiin jaamac
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan qulqulka tahriibta oo bilihii u dambeeyey aada u soo kordhay oo idinkaga imanaya magaalada boosaaso bilihii u dambeeyey waxaa si aada u soo kordhayey safarada sharci darrada ah oo ay tahriibayaasha soomaalidu ku galaan waddammada yurub iyo maraykanka isla markaasna ay ka dhex muuqdaan shakhsiyaad isugu jira siyaasiyiin ganacsato waalidiin suxufiyiin dhallinyaro iyo aqoon-yahano kuwaasoo safarka tahriibta ah ee ay ku marayaan masaafada dheer kala kulma inay qaarkood ku dhintaan ama ay xabsi galaan iyadoo dhaqaalo fara badanina uu kaga baxay qaar ka mid a tahriibayaasha soomaalida ayaa waxaa u suurto gashay in ay gaaraan waddanka maraykanka balse waxa ay ku soo beegmeen iyadoo madaxweynaha dhowaan la doortay ee maraykanka donald trump ay ballanqaadyadiisii ololaha doorashada ka mid ahayd inuu tahriibayaasha sifada sharci darrada ah kusoo gala waddanka maraykanka uu waddankiisa ka raafi doono dibna ugu celin doono waddamadii ay ka yimaadeen sidoo kale waxaa jira waddamo reer yurub ah oo dowladda federaalka ah ee soomaaliya dhowaan kala hadlay in tahriibayaasha qaybtood dib loogu celiyo gudaha waddanka soomaaliya barnaamijka waxaa marti noogu ah guddoomiyaha dalladda bulshada rayidka ah ee buunsa cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdiraxmaan xildhibaan cismaan yuusuf xaraare oo ka mid ah golaha baarlamaanka puntland iyo maxamed axmed yuusuf oo ah cilmi baare wax ka qora arrimaha dhaqaalaha iyo dhallinyarada dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka waa dhownahay faaduma faaduma waa mahadsan tahay waa dhownahay waa mahadsantahay faadumo waa dhownahay waana salaamayaa saaxiibada dooda igula jira
waxaan siinayaa cabdiraxmaan cabdirasaaq guddoomiyaha dalada bulshada rayidka ah guddoomiye muxuu muuqataa in dadku ay xiiseynayaan inay basaboor soo qaataan ama ay qurbaha aadaan maadaama ay lacag fara badan ganacsi ku samayn karaan ay ku bixiyaan tahriibta wafadum waa mahadsan tahay adiga iyo warbaahinta v o a qaybteeda afka soomaaliga ah saaxiibadeyna waa salaamayaa xildhibaan xaraare iyo qoryaan maxamed axmed maxaa ku kalifaya qofka ama muwaadinku inuu dalkiisa ka tago goormo ayuu dalkiisa ka tagaa sababta dalkiisa uuga tegayo ha kala duwanaato ama ha la yidhaahdo baasiboor buu doonanayaa ama dhaqaalu u baxay ama wuxuu ka cararay dabadfal iyo cunfi iyo cadaalad darro waddankiisa ka jirta yacni insaanku marka uu dalkiisa ka tegayo oo ka haajirayo waxa weeye wuxuu raadsaday badiil meel kale oo dal kale u noqonaysa oo aan ahayn dalkiisi uu ku dhashay oo xuduntiisa ku asnayd ayuu raadsanaya dalki dalkaas dal aan ahayn buu raadsanaya runtii horta adduunka caalamiyan sanadkii waxaa la dhaqaa ilaa laba boqol oo milyan wax ka badan baa hijra ama waxa la yidhaahdo tahriib gasha daraasado badan laga soo bilaabo labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa lagu qiyaasaa dadka ilaa waxa la yidhaahdo laba boqol iyo toddobaatan iyo laba milyan ayaa hijrootay marka waana number boqolkiiba saddex dhibic shan noqonaysa tirakoobka bini aadanka marka guud ahaan caalamka la fiiriyo marka horta wadamada loo hijroodana badanaa waa wadamada hadda horumaray oo noloshu ka jirto oo degenaanshuhu ka jiro oo xorriyadda taalo oo dadku ay nolol karaamada ku haystaan oo waa wadamadan galbeedka ama yurub iyo maraykanka gaar ahaan waqooyiga america annagu soomaali markaan nahay marka waa tii hadalka xildhibaanka ay ku jirtay in dowlado dhisan oo dadkiisu ay xataa amni haystaan baa tahriibaya waa sax annaga markaan soomaali nahayna waxaa inoo sii dheer burbur colaado abaaro dadka oo runtii ay ku dheeraatay rajadii ay ka qabeen dowladnimada soomaaliyeed inay cadeeda ku istaagto oo ay dowlad helaan oo dhalinyarada fursad hesho oo shaqo la helo amni la helo oo cadaalad la helo oo loo sinaado awoodii iyo xukunkii iyo ka qaybgalkii siyaasadda iyo waxaasoo dhan markii ay daahday oo ay murugtay ogaada mid lacag haysta iyo mid aan lacag haysanba waxay ku kalifaysaa marka inuu raadsado badiil dhul kale inuu raadsado oo uu karaamo markaas uu isleeyahay ka raadso ama uu isleeyahay caafimaadkaaga ayaa ku jira inaad halka u wareegsid ama ubadkaaga meeshaan ba'day oo ilmahaagu kaaga hagaaseen oo waxbarasho la-aantu ka dhacday oo caafimaad la-aantu ka dhacday alla ilahay ka taga ubadkaaga adigaa soddon sano meeshaan ku ragaasee meel kale u caragadiso oo xoogaa saluuda heshay ilmaha meeshaa gee horta waa xaalad kusoo noqonaysa dadka mas-uuliyiinta ah oo xilka hayaaba waxay ku tahay aniga ceeb bay ku tahay ama leebel kasta jooga ha noqoto nin dadka mas-uuliyiinta oo dalkaani mas-uuliyadda ilaahay u dhiibay ayaa la rabay inay ka shaqeeyaan in dadka bini aadanka oo jooga muwaadiniinta aysan keli jiroon in nolosha loo sameeyo in adeega loo sameeyo in khilaafkan yacni ragaaday iyo mashaakisha boroblemaamka soomaaliya ka jira in ay ka fakeraan inay sababayso waddankani waxa weeye ninka joogta inay hijroonayso anigu waxaan ka baqayaa idinku waxaa ka hadlaysaan dhalinyaro tahriibtade afarteen hadda is wareysanaysa inay laba kamid a hadda ay ku fakerayso inaa tahriibtaan marka waxaan ka wadaa xaalad waxa weeye quus ah oo dhibaato ah oo keenay karta marka in qofku isweydiiyo warheeda qofku dalkiisa xaggee inta uga tago muxuu ku bedelinayaa xagee bu u socdaa yani xildhibaanku hadda waad si uu sheegu lahaa dad xataa lacag haystaa iska tegaya oo raba inay baasawaro samaystaan waa sax oo dee niman siyaasiyiina inta la arkay oo intay dibadaha nooga yimaadeen baasawaro wata oo xelal iska qabsaday arrinta taa hadda waa dhaaftay oo faktarka ama sababta keliya ma ahan baasiboor hel ama meel iska faajofaajood aade ma ahane laakiin arrintani waa arrin yacni leh ruud ama xidido ama asbaab hoose leh oo kalifaysa marka qofkii inuu u arko dalkiisii inuusan ahayn meel uu mudan yahay inuu ku noolaado oo markaasi uu barbardhig uu dalkiisii ugu sameeyo waddan kale oo shisheeye uusan lahayn ogaadana dalka haddii laga hijroodo usoo noqoshadiisa way adag taha dhaqanka waa doorsoomayaa diinta way doorsoomaysaa dhaqaalahu waa guurayaa caqligu waa guurayaa maskaxda waa guuraysaa intaasoo dhan waa guuraya inta nooga soo noqonaysana ogaada waa in yar asweydiino intii soomaaliya ka tagtay oo wadamadaas naga aaday ama marayga dhexe aaday ama aaday waxa la yidhaahdo yurub gashay ama maraykan gashay imisaa nooga soo noqotay waa in yar markastoo sannaduhu sii dheeraadaan soomaaliyana ay u ekaato dal aan lagu soo noqon karin oo aysan nolol ka jirin ama aysan mudnayn markii loo kombagireeyo nolosha ay dadkaas yurub maraykan ku haystaan ee dalkoodii hoybeesha ku haystaan oo aysan soomaaliya marka soomaaliya u ekaato dal aysan mudnayn in lagu soo laabto waxaa sii badnaanaya marka gacan haadiska iyo inta kaleo qaraabada odhanaysa war ka soo kaca meesha meel lagu ba-ayo hadda marka cibradda waxay tahay dalka si looga yareeyo hijrada ku dhacaysa iyo iyo iyo maskax guurka dhalinyarada ku socota iyo mawjadan hadda soo kordhaysa waad arkaysan muuqaalada dhalinyarada iska soo duubeen iyagoo gaawaarida intay la dodoontay ay dhaawac yihiin oo saxaraha libiya iyo africa ay ku rafaadsan yihiin waa muuqaala runtii aada u naxdin badan haddana qofku wuxuu isweydiinaya war dadku xaggee u socdaan dadka waxa weeye waxaan rabnaa sabab baa jirta dadka ay u tegayaan ay u cararayaan waxaan rabnaa marka asbaabtaas in la xaliyo iyadoo asbaabtaas aan la xalin oo dhalinyarada aan shaqo abuur loo samayn oo aan fursado camal loo samayn oo aan cadaalad loo samayn oo aan amni loo samayn oo aysan waxbarasho helin oo aysan karaamo helin ma joojin karno ma odran karno dadkan hala joojiyo lama odran karo dadka lama joojin karo dadka waxaa lagu joojin karaa asbaabtii keentay inaad meesha ka saartid marka asbaabta meesha ka saartid ayaad joojin kartaa odhan kartaa dadka maxay u tahriibayaan mid lacagta haystana waa tahriibayaa midaan lacag haysanna ma tahriibayo leanno labadoodaba waxay u arkaan meesha inay tahay meel aysan mudnayn in lagu noolaado waana wax aada looga xumaado waa mahadsan tahay dib aan kugu soo noqonayaa guddoomiye waxaan siinayaa maxamed baan siinayaa maxamed xildhibaan xaraare waad maqlaysay wuxuu yidhi dadku iyagaa qurbaa xiiseynaya baasaboor bay rabaan kuwa dhaqaala haystaa carruurtooda ayay intay meelaha geeyaan waxay u raadiyaan kaarar qaxooti iyo say u dhoofaan mase jiraan dad aan awoodin ilmahoodu ay ka tahriimaan ama qoysaskooda ay dhib ku noqoto inay ka saaraan goobaha magafayaashu ay joogaan
waa mahadsantahay faadumo waa ay jiraan qoysas badan oo aan awoodin oo ilmihii ay tahriibeen oo badanaa hadda waxaynu arkaynaa in social media oo kale looga qaaraamayo waxaa dhowaan jirtay kaysas badan oo puntland gudaheeda lasoo bandhigay oo waalidiintii loo yabuuhinayo inay ka qayb in lagala qayb qaato badbaadinta ubadkoodii magafayaashu ay haystaan dhanka kale markii aan fiirino dadku waxyaabaha ugu muhiimsan ay u guurayaan marka laga soo tago inay jirto shaqala-aan baahsan waxa weeye kalsooni darro ay dadku dareemayaan oo maamulkii governancygii dalka ayaysan dadku kalsooni badan ku qabin tusaale ahaan dhowaan haddii aynu fiirino contextiga puntland oo kale dagaaladii dhowaan ka dhacay garoowe boosaaso dhowr mar ka dhacay sidoo kale waxa ay kalsoonidii ka lumiyeen dad badan oo ku sugnaan lahaa gudaha puntland inay ku noolaadaan sidaasi lamid a haddii ay dadkii mas-uuliyiintii dalka ahaa noocay doonaanba ha noqdeen ay iyagu sawir ka bixinayaan in ay qoysaskoodii iyo ubadkoodii sidaan haddaay xusay inay dalka dibaddiisa geeyaan waxa ay taasi niyad jab weyn ku tahay dadweynihii guud inay dalka aaminaan oo ay ku noolaadaan dhanka kale weli waxaa muuqataa in aynu ku guul daraysanay in aynu maalgelin caalami ah oo daha furnan dalka keenno puntland waxay leedahay ilo dhaqaale oo aan weli la iba furin oo ay kamid tahay dalxiiska oo ay kamid tahay kalluumaysiga iyo khayraadka kale oo beriga yaala marka waxaan is leeyahay dawladihii kala duduwanaa dabcan marba meel bay soo joogtay lakin waxaa luntay kalsoonidii guud ay dalku dadku ku qabeen inay dalka ku nagaadaan oo ay ku xasilaan aada baa umahadsanta waan kugu soo noqonaya waxaan siinayaa xildhibaan xaraare xildhibaane ma kuu muuqataa arrimahan uu maxamed ka sanqareeyey way jiraan oo hadda wax la inkiraya ma aha dadku hadda weliba dhinaca magafayaasha iyo culays jira weeye tahriibay tahriibtanna waa wax jira oo hadda aan la inkiri karin dowladda puntland wax ka qabadka ay ka qaban kartana waa waa limit resource waayo hadda waxaan inkirayna ma aha waxyaabo badan oo hadda la sheegayo oo laleeyahay cadaalad darro ama ama kalsooni xumo ama dadka hadda soomaalida ah ee yurub jooga kuwa hooland jooga waxaa arkaysaa guurayo ingiriiska u guuraya oo haddana ingiriiskan iska dhiibnay kule kuwa belgium jooga oo guurayo kule ingiriiskan iska dhiibnay kuwa kaleo ireland aadayaad arkaysaa kuwa norway joogo norway ka tegay kuwa sweden yacni bulshadii sidii aan reer guuraago horta weli reer guuraawa u nahay kuwaasi maxay ka tahriibayaan maxay kaga cararayaan waddamada ay joogaan waa su-aalaha meesha u baahan in la ogaado way waxaan mar aan maleeshiya joogay baa waxaan isku bildin soo wada degnay reer australia kasoo guuray oo ingiriiska u socda iyo kuwa ingiriiska kasoo guuray oo australia u socda oo labadaba ay kuleeyihin xaggaa fiican baa naloo sheegay saasaa naloo waa waxaa iska wada jira oo dadku fadhi la-aantu waa wax by nature ah waa waa anigu marka waxaan isleeyahay arrintu ma aha arrin qusaysa waxyaabaha halkan ka jira keliya waa wax saan kuu sheegayo waddamadii naga qanisanaayo afrikaanka ahaayo carabaha lahaayo qaxani socdo waa socda qaxani waa socdaa waana waana waxaan isleeyahay waana psychological operational waxyaabo ay westernka psychologically dadka uga gadeen bulshada turkiga lagalaga tegayaa waxyaabaha la tabanaya anoo aan inkirayn shaqo la-aanta anoo aan inkirayn cadaalad darrada fursad la-aanta anoo aan inkirayn laakiin haddana dee waa wax jiro oo waadixa haddana in bulshadani ay cararkeeda uusan ku salaysnayn hal shay keliya
guddoomiye cabdiraxmaan waxaa muuqataa in dad shaqo haysta ama dhaqaalo haysta inay tahriibaan markii ay qurbaha tagaan ma helaan nolol ka wanaagsan tii ay soomaaliya ku haysteen
meeshii yurubtii loo carari jiray iyo amerikadii loo cararayay ma aha adduunku waa isbedeliyo oo yurub naftarkeeda hadda qaylinaysa oo culays ku batay dhaqaalii sidii hore maaha fursadihii shaqada ma ahan sidii hore marka waxaan u baahannahay annaga dadka saan u joojino in horta wacyigelin la sameeyo gaar ahaan dhalinyarada la wacyigeliyo looga warbixiyo khataraha ka horeeya iyo meesha ay u socdaan inaysan ahayn hadda meel saxa oo ay nolol iyo isbedel ay ka sameyn karaan ma ahan oo sida hadda xildhibaanku sheegayeyba dadkii joogay baaba soo kaxaya ama asbaab dhaqan iyo diin la xiriirta ha usoo noqdaan dadka oad arkaysaan doorinta iyo dhaqanxumada hadda yurub iyo maraykanka kusoo badatay gaar ahaan caruurtii saameynaysa iyo haydka iyo nacaybka dadka iyagu fog oo midigta fog ha noqdaan ama axdaabtan radicalka oo hadda kusoo badanaysa yurub ha noqoto ama isbedelka hadda maraykanka ku dhacay oo donald trump oo isaguba cambaynkiisa uu ku wargalayba in uu celinayo dhammaan wixi aan sharci haysan maraykankana aan lasoo dhaweyneyn cid kale oo uhijiroota marka dadkanu hadda meel ay u cararaan ma jiro waa in dalkooda ay iimaansadaan mana oran karno dalkaaga iimaanso haddana sidiisii ha ahaado oo waxaa la rabaa in dowladdu qorshe la timaado dhalinyarada ay ku joogi karaan fursado shaqa loo abuuri karo waxaan u aaminsanahay resourciga aan haysano haddaan puntland nahay iyo soomaaliba haddaan nahay waxaan qabaa in dadkeena uu ku filan yahay waa in lala dagaalamo musuq maasuqa
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
fid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a ra-idooga xeryaha dhadhaab waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ee ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v u eda dhadhaab ee ka soo gasha muwjada f m ta hal lix dhibic todoba megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa tartan kubadda cagta oo ay ka qayb galayaan ku dhowaad laba kun oo ciyaartooy oo kala matalaya kooxo kala duwan ayaa ka soconaya gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari iyadoo tartankaasi ay soo agaasimeen qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah oo ka cabanaya xanuuno ka dhasha kaneecada oo soo ridanaya dadka ku nool xeryaha kama marar xubintii shakhsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay shariif aadan cabdulle oo ka mid ah horjoogayaasha qaxootiga oo aan ka wareysanan gargaarkii hay-adaha ay siin jireen qaxootiga oo aad loo yareeyey barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool kumanaan dhallinyaro ah oo ku warbaaray xeryaha iyadoo dhallinyaradaasina aysan gudaha xeryaha ka helin fursado shaqo si ay u gudbaan caqabadaha ku wareegsan nolosha adag ee qaxootiga haddaba dhallinyaradaasi oo tiri ahaan lagu qiyaaso boqolkiiba toddobaatan inay yihiin bulshada ayaa wakhti badan ku bixiya cayaaraha kubadda cagta waxaana xeryaha ka dhisan kooxo kala heer ah oo u diiwaan gashan xafiisyada cayaaraha inkastoo wax dhaqaalo ah aan xilligan lagu taageerin isboortiska xeryaha tartan isxilqaan ah oo ay ka qayb galeen ku dhowaad sagaashan koox oo maalin kasta boqolaal dadweynaha u soo daawasho tagaan ayaa haatan ka soconayo xerada dhagaxleey ee kaamka dhadhaab cabdal cusmaan cumar oo ah qabanqaabiyaha cayaarahaasi ayaa v o eeda uga waramay muhiimadda tartankaas oo u leeyahay isdhexgalka bulshada iyo amniga deegaanka waa mahadsantaha cabdisalaan magacayga waa cabdalla cusmaan cumar ahna hogaamiyaha liiga ka socda xeradan dhagaxley community league markaan u soo labto waxaan soo qabanay sida aad sheegtay cabdisalaan kooxo tiro badan oo qaarkood ay ahaayeen qualification kuwa qualification waxay ahaayeen fifty six oo qualification sameeyey waxaa ka soo baxday twenty eight twenty eight ana qualification kale u qabanay waxaa soo baxday fourteen fourteenka waxaan dib ugu darnay taatri oo ahaa kuwii horey u joogay waxay isku naqdeen total forty seven oo hadda dhowaan aan u bilaabnay liigan oo hadda maanta lasii cayaarayo geemkii shanaad gurubyadan waxay u kala baxaan koob iyo toban saddex ka mid ah a iyo b c waa shan shan inta kalena waa afar afar gruubkiisna waxaa ka soo bixi doona labo haddii ilaah idmo macalin cabdalla tartankan sidaan la soconno wuxuu u baahan yahay dhaqaalo fara badan iyo taageero dhan walba leh yaa idinka caawinayo qabanqaabadiisa iyo dabcan dhinacyada kale ee waa ku mahadsantaha cabdisalaan annaga horta cidna caawinaysa male dhaqaalaha waxaa inta badan aan ka qaadnay kooxaha haddana islamarkaa waxaa jooga eh, dad la yidhaahdo sakuuritka oo islamarkaan kasoo dhex qabanay shacabka islamarka dhaqaalahan ayagaa bixinay waxaa kaloo jiro eh, media oo qayb ka asna waxaa kaloo jiro eh, maamulka eh, wada eh, garoonka oo aad malays bilicda garoonka in dib loo bedelay eh, oo marka ay ku ficleen camera laga qaado eh, hadda aysan gacanta ku jirin dhaqaalii ku bixiyey eh, waxaa bixiyey qaybna waxaa bixiyey kooxaha qaybna waxay maamulka guddiga oo ah maanta qof aan dhehayn wuuna taakuleyn ma jiraan ama aan ka sugayn hadda waa tahay kooxahan kala duwan qaabkee baad ugu soo xulateen inay tartankan qayb ka ahaadaan Ee, waxaan u soo xulanay sidaan ku sheegay qaarna qualification ay ku soo baxeen qaarna weligood bay cayaarayeen oo muddo ka badan laba kun iyo tobanka ilaa haddaan wadnay oo laba kun afar iyo tobanka hadba waxaan soo qaadaynay kooxda ugu disibliin fiicana xerada si si disibliinaan ku keenay kooxba kooxda ay ka disibliin baan soo qaadaynay isla markaa waxaa jira ee, kooxdii ee, qaladaad ka gashaa liiga markaa socda markuu dhammaan seasonka dan waan ka tagnaa si ay canaan ugu noqoto ayadoo ganax looga dhigayo inay hal season laba season ay ka maqnaato si loo helo cayaartooy tayo leh xirfadooda lagu faani karo ee, la dhihi karo waa cayaartooy matali kara dhagaxley ee committee macalin cabdalla galab kasta waxaa soo daawasho taga boqolaal dadweyne ah oo qaarkood xeryaha kale safar ka soo galo siday tartankan u daawadaan bal dhiirigelin intee laeg ayay idiin tahay in xeryihii kale idiin soo daawasho tagaan Een, runtii waa arrin aad iyo aad farxad ii gelinaysa su-aashan waayo een, in xerooyinka noo soo daabasho tagaan taa waa garan kartaa qofka markuu xeradiisa soo joogo dad xerooyin kale u yimaadaan sunta runtii waxaa arkaysaa qaar xataa annaga noo yimaado keedka na waraysta na weydiiya taleefon noo soo dira qaarkood aa codsado inaan kaga mid naqno kooxaha cayaaraya runtii marka waxaan dhahnaa niihow waa idin jecelnahay aad inaan idinkaga mid naqno laakiin hadda waxaan dhistaan ku jirnaa kooxaha dhagaxley oo aan rabno inaan ka soo saarno cayaartooy tayo leh qiimo badan leh xirfadoodan soo bandhigi kara annagoo ka ilaalinayno saddex shay daraagiska inuu uu tahriib galo amni dar inuu ka abuuro meeshaas ugu dambayntii macalin fariintaada dardaaranka aad siinayso bulshada ku dhagaysanayso iyo guud ahaan bahda isboortiga xeryaha maxay tahay Een, waxaan dhihi lahaa een, runtii bilicda aragtaan ee, wakhtigaa la geliyey runtii waxaan rabi lahaa farintooda waxay tahay horta inay gacan weyn naga siiyaan si aan uga maarno dhaqaalaha aan ka qaadayno ee, kooxaha waayo kooxaha waa dhallinyaro jeebkooda soo aruursado wax soo soo qaata meelo ka soo ayaga horta kooxaha lama fangarayo shakhsiyaadka cayaaraya dhaqaalaha iska aruuriya boqol boqol laba laba boqol marka waxaan codsan lahaa qaybta isboortiga haweenta isboortiga dhagaxley waxaan ka codsan lahaa laba shay waa kow inay naga taakuleeyaan qaabka dhismeedka garoonka labo inay dib noo noogu dhisaan kooxaha koox kasta ay yeelato een, goob ganacsi ama shakhsi taageera si kooxaha ay markaa dhaqaalaha ay isku cariiri uu ku yahay ay kaga baxaan bulshadana markaa ay arki doonaan isbeddelkan ka weyn insha allah aad buu u mahadsan yahay kaasuna wuxuu ahaa cabdalle cusmaan oo nagu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale iskudubaridka tartanka waxaa kaalin ka qaatay xafiiska dhallinyarada oo wakhti dheer dadaal ugu jiray in kumanaanka daa'irta ah laga mashquuliyo isticmaalka muqaadaraadka iyo shaqo la'aanta oo saameyn xoogan ku leh bulshada xeryaha waxaana galab kasta garoomada soo xaadira boqolaal dadweyne ah taasoo xiise gaara u yeeshay daawashada tartankan ka soconayo xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab waa kan axmed bele tuse oo sharxaya dadaalka ay ku bixiyeen tartanka v o a waa mahadsan tahay weriye cabdisalas niyaho horta waan dhowahay waxaan jeclahay maanta in horta fursaddan aan kaga faa'iidaysto Een, waxyaabaha eh, noo qabsoomay sidaan u nahay youth and sports youth and sports waxaan gaarnay horta maasha allah heer maanta eh, xerooyinka dhadhaab khaasatan xerada dhagaxlii waxaa maraysaa heer maanta een, loo maamuuso isbedelka iyo bilicda wanaagsan ee garoonka ka jirto Een, garoonkan sida hadda uu sheegay ee guddiga ee qabanqaabada sportska een, ee community leaga wuxuu inoo sheegay in boqol iyo shan koox ay kasoo qayb gashay calaa kooxna ay ka kooban tahay labaatan iyo laba een, ciyaartooy markii laisku darana laba kun saddex boqol iyo toban ciyaartooy ayaa kasoo qayb gashay liigan ee kuwa soo sameeyey qualificationka iyo kuwa hadda ciyaarayaba Een, horta liiga eh, sideedaba kubadda cagta waa isdhexgal Een, arrimahan waxaa jiro arrimo een, nagu sababaya jiro sideedaba kubadda cagtana waa isdhexgal bulsho waxaad arkaysaa een, kumanaan eh, taageerayaal inay soo buuxdhaafiyaan garoonka bilicdi inay wadaagsan tahay waayahay ka dhalinyar ahaan maxay uga dhigan tahay kumanaankan xeryaha ku barbaaray ee shaqola'aanta ah in tartamo noocaana loo qabto niyahow horta sidaa ogtahay dhallinyarada ku nool xerooyinka qaxootiga way ka duwan yihiin dhallinyarada kale oo mala- maga- meelaha kale ku nool waxay qabaan baahi badan oo t- firo badan baahida waxaa ka mid ah niyahow in dhallinyaradii ay iskuulaadka soo bogeen maalin kasta qalinjibin ay socoto laakiinse wax shaqasa- shaqo aysan jirin hay-adihii samafalkana ay sii liicayaan oo ay dhammaanayaan hadda ah, oo shaqadoodii hoos ay sii socoto Eh, waxaa arkaysaa ruux een, toban sano shaqadoon ah toban sano shaqadoon ah marka meel uu aadayana ma lahan dalkiisina amni kama jiro iyo nabad kama jirto Een, haddii dibudejin la siin lahayna dibujin- dibudejintiina way istaagtay marka waa dareemi kartaa culeyska dareen een, stress ee dhallinyarada haasta annana sidaas awdeed markii ay dhibaatadan badatay youth and sports waa isku tagnay si aan ku tashanno oo dhallinyaradii moralkoodii loo dhiso qaab ahaantoodii loo dhiso een, stresskii iyo wixii looga samato bixiyo waxaan diyaarinay in aan goroomihii kubadda aan qurxino ee garoonkii ciyaar- ee tiimamkii aan shirino dib u habeyn aan ku sameyno waxaa jirto maalintan heerkan aan soo gaarinay ama howlaha aan bilaabeynay waxaa jirtay ugu yaraan almost inta buruuniga ciyaarta iyo inta daraagis kale inta daraagis kale times three inay ahayd laakiin maanta alxamdulilah waxaan maraynaa een, two percent adi twenty percent meelahaas ayaa daraagiska hadda ku howlan kuwaasna waan ku daba jirnaa aad buu u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed bere oo ka mid a dhallinyarada xeryaha oon ka waraysanay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale axmed kaluoni oo ka mid ah ciyaartoodii hore ee kooxdii horseed ee soomaaliya oo ka mid a guddiga ayaa sheegaya in wax badan ay ka bedeleen garsoorka cayaaraha dhexdhexaadinayo maadaama dhallinyaro badan dhowaan loo soo tababaray maaraynta cayaaraha ka dhacaya gudaha xeryaha ciyaarahan si fiican inoogu bilowdeen si fiican si wanaagsan noogu socdaan garsooryaal oo ilaa heer caalami hataa waa kan dadku ugu fiicnaa maanta aan isdhihi karno waa rifri waa qaban karaan ayaanu keenni ciyaarahan si wanaagsan aad noogu socdaan taas mar walba horta tan aan ka hadalno aan kuna naqanno waa midaas aadaan uga taxdirnay hadda rifriyaal waxaan keennay oo aad muhiim u ah marka magaalada si fiican looga yaqaano oo ciyaarahan aad u yaqaan ayaa noo haya rifrinimada si fiican aad iyo aad saasaan kalsooniyadaasaan qabnaa inuu naga baaba'e taas ay naga baaba'aysa mar walbana ay dhicinin mar dambe in rifri laga cabaado taageeraashan faraha badan ee garoonka imaanayo maxaad ka codsanaysaa inay ayaga naftirkooda ay asluubta muujiyaan ay taageeradoodana ay ku koobnaato inay ficil leh oo ay xumaatay aynan ka dhicin ay taageero leh ay- ay ku- ay ku noqoto ciyaartooda sidaasaan ku rajayna insha allah aad buu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed kaluuni oo noogu warramay gudaha xeryaha qaxootiga waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybaha dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka aa idinku wareejiyo saaxiibkii axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiya igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay shariif aadan cabdulle oo ka mid a horjoogayaasha qaxootiga xeryaha dhadhaab oo aan ka waraystay gargaarka ay hay-aduhu siin jireen qaxootiga ku nool xeryaha oo aada u siyeeraanaya waxaad kale oo maqli doontaan waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga xeryaha oo ka cabanaya xanuunno ay keento kaneecada oo soo ridanaya dadka ku nool xeryaha haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga kaalmadii bini'aadanimo ee la siin jiray qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa aada u sii yaraatay waayadii dambe waxaa dhowr jeer la dhimay raashinka deeqda ah ee la siiyo qaxootiga shariif aadan cabdulle oo ka mid a horjoogayaasha qaxootiga xeryaha dhadhaab ayaa iiga warramay isbeddelka ku yimi gargaarka ay hay-aduhu siin jireen dadka ku nool xeryaha dhadhaab markii awal ahayd iyo hadda een, waa kaaf iyo kala dheer isuma dhowa Een, awal wax badan baa jiri jiray hadda hadday noqoto nolosha hadday noqoto masquulo iyo deegaan Eh, hoy hadduu noqdo waxaasoo dhan awal waa laysu danayn jiray kormeerka iska badnaan jiray eh, wacyigelinta badnaan jirtay sarfigaa badnaa laakiinse hadda waxba kama jiraan arrintii waa arrin soo gaabatay sidaan hadda aan arkayno Eh, nolol wanaagsan iyo natiijo wanaagsan iyo hoy wa- midna hadda meesha lagumaba haystaba gargaarkii la siin jiray qaxootiga ayaa bilba bisha ka dambaysa ama sanadba sanad ka dambaysa sii yaraanaya haddaad tihiin dadka ee mas-uuliyiinta ah oo la kulma hay-adaha oo la fadhiista maxay idiin sheegeen oo ku saabeeyeen
arintaa horta waa runtaa wax hadda shir horta wax la yidhaahdo oo hadda wax la isugu sheego oo natiijo ah yaysaba jirinba gudoomiye iska daaya jerman hataa shir loo qabanayo oo wax kuman hadda kasoo baxa awal jermanka lala shirahay shaqshalidirada ayaa lala shirahay markaas ayaa gudoomiyaashan haddana ay la sii shiri jireen dadka shaqshalidirada marka wixii nayuusa bulshada sidaasaa loogu soo gudbin jiray marka hadda laakiinse shirkaas iyo barnaamijkii kaleeto oo wacyigelinta ahayd iyo oo dhan waxba kama jiraan marka hadda shay hadda aan kuu tilmaamo oo shaygaasaa noo soo muuqda amaba naloo ballanqaaday ama qaabkaasay wax u jiraan hadda aan ku dhaahay ma laha laakiinse waxaan arkahayaa in maalinba maalinta ka dambaysa arinta hoos una ay sii tahay dhanka hunguriga dhanka si kastaba waxyaabaha markii hore la bixin jiray waxaa ka mid ahaa guryo in dadka loo dhisi jiray dhinaca waxbarashada iyo xirfadaha laga taageeri jiray waxyaaba badan baa jiray laakiin haddeer waxba laysku haystaa oo sii yaraanaya raashinkii la cunayay marka labadii bilood ee ugu dambeysay raashinka aada loo yareeyey arrintaas sidee bay u saamaysay dadka qaxootiga ah mas-uuliyiintootiin dadka qaxootiga aada iyo aad bay u saamaysay dhib culus bay yaa kusoo wajahmay dadka awal nin waliba si unbuu ku noolaan jiray marka la joogay wadankii laakiinse hadda waxaa la galay meel koombo dhexdeeda ah meel wax loo raadsado nin wax loo raadsado midna ma jirto raashinyarow zaa'id ah ayaa jirta siiba saliidda marka saliid iyow caawacunbaad ku dalacan caaw dambe kuuguma jirta wax alaale wixii lagu siinahay nafar ahaan markay noqoto ku dalaco caawa raashin la yidhaahda ayaa hadda yay bilowtay labada bilood hadda aan soo dhaafnay labada bilood hadda horteena ahna bisha hadda aan ku jirnay midda naga horeysan waxaa la sheegahayay laba bilood oo laysku darahay raashinkooda labadii haafhaaf oo laysku darahayay oo hal mar nala siin rabo siday warka warbixin ahaan ay noo soo gaartay tii ayada ahaydna waa dhibaatada si laba kaclaysay un weeye marka nolol meesha kuma muuqato dhibkii oo soo kordhoomay unbaan kuu sheegi walaalow dhanka raashinka markay noqoto dhanka hoyguna waa runtaa oo markii hore guryo iyo wax waliba ayaa hay-adaha ay bixin jireen hadda hoy iskaba daaye bacdiyaaba laysku haystaa bacdi shandarwooyinkii musqulihii waxyaabihii oo dhan wax hadda maanta ilaan dadka hadday isku filan yihiin midayba ahaan lahayd iskuma filna shandarwo iska daaye hadda roobaa noo soo bilowday kaneece iyo wax waliba ayaa soo kici rabaa wax maanta ay awoodaan ay ku iibsadaanna ma laha shandarwooyinka dhowr ciyaal baa qoyskiiba uu ku nool yahay shandarwo anfacda aabbaha ma iibsan karo hataa noloshiaba laisku haystaa oo saliiddii waa tanoo alaa qof tamaandhaa la siinahayaa ama gasanyaanyo hadba sida loo yaqaano marka taasina hadda waa nolol sii gabaabsatay ayaan u aragnaa marka nolol meesha laguma hayo nacfi laguma hayo wax hadda maanta hay-ada intay noo imaadeen war ilaa xilligaa laga gaaro bal hala dulqaato xilliga hadda la gaalo barnaamijka waan bedelaynaa hataa wax nagu qaniyo ama bulshada kusii qaniyo ma hayno marka afka umbaa lasii gaabsa afka umbaa lasii gaabsay ma dhabarkaa nala soo aadin rabaa ma aqaan ma waxbaa laga bedeli rabaa ma naqaan iska joog wey sida ilaah uu noo qadiray hadda nolosha iyo natiijada hadda meesha meeshaasay maraysa hoy baad soo hadal qaaday xilligan waxaa lagu jiraa xili roobaadyo roobab baa da-aya dadkiina waxa weeye sida aad sheegtay ma haystaan hoy saamaynta ay keensan karaan roobabku iyo hoyla-aantu maxaa ka mid a saameyn adag bay ku keenaysaa ciyaal baa la haystaa ama maanta waxaa laga yaabaa in hoogaa yaar meel intaad kusoo shaqaysatay guriga aad la imaatay dhowr kiilo oo kaleeta meelaad dhigataad rabtaa caaw roob baa kuuga da'ayaa hataa guri iskaba daaya bac kuuma saarna bac kuuma saarna raashinka xaggeed geynaysaa ciyaalka xaggeed geynaysaa waa saameyn adag saameyn adag aabbihii iyo hooyadii hataa anke inay isku dilaan yayba ku dhowaaneed arinta noocaas ah marka dhib culus ayaa kusoo foole roobkan hadduu noo bilowday alla ha noo soo ziyaadiyo laakiinse shandarwe iyo guri iskaba daaya bacdii ayaaba laysku haystaa bacyooga awal dadka lagu taageeri jiray oo xilliga roobaadka haddaa la gaaro la siin jiray alaa qoys weliba la dhihi jiray lama hayo marka dee saameyn adag baa taas aan u aragnaa dadka ugu liita dhinaca hoyga iyo saamaynta ugu badana dareemaya waa qaxootiga cusub oo dib ka soo galay xeryaha oo iska degay meel ka baxsan xeryaha oo aan haysanin guryo bicihiina sheegaystaan aan la siinin roobkana wuu socdaa ma la hadasheen hay-adda oo ma u sheegteen ma u gudbiseen dhibaatada dadka haysa waan sheegnaa oo waan u sheegnay codkeenna kama yara laakiinse waa sida awalba kor aan kugu soo xusay weeye wax hadalka naga ajiiba yaananba arkinba marka bulshadii intaasaan u soo wadnaa ama intaasaan u haynaa ama kaasbaa sidaas ah waxna yidhaahda ma hayno laakiinse dadka hadda soo degay inkastoo kii awal nintatuugii soo galay ilaa kii xalay soo hoyday isla qaxooti aan yihiin laakiinse dhibka waxaa ooga sii daran dadka hadda gadaal ku soo degay oo taagada koro saaran oo biyona ayse haysanin hoygana kaba sii daran ay tahay hooyadii laga yaaba dad hataa waxaa ku dhex nool oo intaasoo qoysa kontoneye ama lixdaneye gaarahaya oo kaar la-aan ah oo maxaanku idhahdaa noloshoodii subaxii ma noloshoodii miyay raadsadaan masane shandar way raadsadaan ma bac miyay raadsadaan xaggay wax u raadsadaan maanta waa la aadi aabbaha laga yaaba inuu wax uu soo waayo hooyada hal kiilo bur ah ama budo ah inay keenta taasna caawa lagu bari berrin waaba la sii socdaaba iyaalkii goormaa loo daneeya marka hay-adda arrimaha qaxootiga aad iyo aad bay ooga indhagaabsadeen barnaamijkaas waa in wax laga bedelaa qaxootiga aad iyo aad buu u dhibaysan yahay midka gadaal ka soo degayna wuuba kasii daran yahayba dhanka biyahay dhanka masqulahay dhanka caafimaadka iyo dhanka hoyga antaba ishan darooyinka kaasi waxa uu ahaa shariif aadan cabdulle mid ka mid a horjoogayaasha xeryaha qaxootiga oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa ka cabanaya xanuunnada duumada iyo kuduudyaha oo ay keento qaninyada kaneecadu dadkana u badan kuwa ku cusub xeryaha oo aan haysan hoy iyo waxyaabaha kale ee kaneecada layskaga difaaco ayaa sidoo kale sheegaya inay deggan yihiin dhulbiyo qabada oo ay kaneecadu dhaqso ka dilaaci karto dhuubo xuseen bilaal oo ah hooyo haysataa sagaal carruura ayaa ka hadlaysa dhibaatada ay iyadaiyo carruurteedu kala kulmayaan qaninyada kaneecada maasha allah shandarow la-aan kaneeca xalay baaba loo seexan waayaba shandarow hadday leedahay ilmo waa labadoo taagana sooma shandarow la-aan kaneecadan waxayba keenaa xanuunka laga qaado kaduudiyo haddaaba hal cunug io jiiftow marka maasha allah wixii indha xanuunkii la dhahayo kaduudiyow iyo malaari iyo intaasaa laga qaadaa shandarwa la-aanta roobka markaas da-o aad iyo aada kaneeca u joogta hadda meesha degana waa lagti qarqarkeeduwa dhuuba waxay xustay in mid ka mida carruurteedu ay u jiifto xanuun ay aaminsan tahay inay u keentay kaneecadu waa maanta ku saddex way intay hadda jiifto madiina cabdulaahi abuukuraa la dhahaa qofta hadda jiifto maasha allah da-deedu waa laba iyo toban jir waay kaduudiyo miyahaayo mooyo gabadhi kor uma kici karto ilaahay caafimaadka iisiya iyadana biyaha waatana lagta lagtaan marka biyaha ay soo galaan wixii ay soo gidinaya kaneecada meeshaan kasoo qaadnaa marka kaneecada meesha ay kasoo bixi wixiyo marka oo wixii wasaqdii iyo naga soo shiirayaan meesha qashinkiiyo inta kasoo shiiro waxaasa cudur laga qaadaama kaneecada waxaa noo keena waa lagta oo noo dhowaana shandaruba la-aan haddana cabdulqaadir khamiis maaday oo ka mid ah dadka deggan meelaha ka baxsan xeryaha ayaa ka warramaya xanuunka ay kaneecadu u keentay iyo baahida ay u qabaan shabaqa kaneecada layskaga difaaco xanuunada waxaa keenaysaa marka malaari ilma kulli malaari mid la dhahay malaari key ay ku dhacdaa ilmaha kulli waxaa keenaysa shandaro hal habada ku jirta hal haba tii oo ugu yareed oo gabadh oo laba jirteed taas oo dudayaa iyo too kale kusoo shan sano ah intii kale waaa isku hurguftaa dheeb kule ilaaha kheerku maqane way ku rafaadsan yihiin kaduudiya iska dhaaba kaduudiyaha laag ahaana nooga yaalaba wax la soo koobi ma garatiride hadsaan kula hadlahay subaha almeentan ku socda iyo biyaha qabowbka marka ka qabowsuta hoogaha wadegi wallaahi boqolkiiba boqol waan ka absanhaya ina ilmaha ay iga dishooba malaarida oo kornirada markaa cunto
cabdulqaadir waxa uu sheegay in saddex ka tirsan carruurtiisa iyo isaguba ay la xanuunsan yihiin cudurka kaduudiyaha oo laga qaado micida kaneecada
saddex kaduudiyo haysad ana ku afar ah waxaa dareemayaan lafaha kuma socon karaan ma istaagi karaan musqul bannaanka ma aadi karaan ilaa uu soo bixiyo waadareerinanka sameyna biyo uga ugu shuba saasa ooga ku tigsanaya xaaladooda walaa waxaa waaye farmasiyaada u tegey oo kaniin dhahay kaduudiyo oo walqada waasi markaas waa degan yahay subaan ilaa beriyaan toroba ahayn toroba ana tira baran kulla saa uma taaban karta dib way diba kaasoo dhimbilada ka baxeen dhimilo maxamed yarow maxamed oo guddoomiye ka ah xaafad yaroo ay degan yihiin dadka cusubi ayaa sheegaya in cudurka duumada uu farabaan ku hayo dadka deggan xaafaddiisa dhilmaanyo soo dhalatay kaneecada soo dhalatay shandarwo ma haystaan hooyad ma haystaan kaneecada dad badan la jiifa ilmo badan hadda maadaama isbitaalka loo qaaday oo meeshan oo heelka boos loo qaaday heelka boos ilmo badanaa jiifaan oo kaneecadaasita oo shandarwo la-aantas haysad taasna waxaan rabnaa in wax nalaga qabtan rabnaa shandarba sheegaysa wax haastaanba ma jira wax dadkan dad dhawaanay soo degay wax iyagu haastaan
dhegaystayaal waxaa intaa inoogu eg barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmeddheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kelimaha sugaanta la wiilku baxsanaa baxsanaa baxsana ar aniga maano alla wiilku
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayey anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono